halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan waa subax arbaca bisha meyna waa saddex iyo tobanka sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gagaaban ee koob iyo soddonka sagaal iyo labaanshan iyo labaatanka sagaal iyo tobanka mitriban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan v o a somaali com waxaana idaacaddeenna saaka si wada jira u daadiinaya anigoo cabdiraxmaan xuseen furre iyo xuseen baraadan
arrimaha kale hoostaa ka xariiqay oo in badan isoo gaartay waxa weeyaan numberkan soomaaliya loo yaqaan laba shan labo waa inuu gacanteena ku soo noqdaa ha noqoto birito ha noqoto shan bilood laakiin hawshiisa hadda in la bilaabo hawshiisa in la bilaabo hadday socoto lala sii wada la dedejiyo laba shan labo suuq warwareegaya caalamka warwareegaya ma ogolin
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ka hadlay in gacanta dowladda lagu soo celiyo furaha telefoonnada lagu soo galo dalka soomaaliya ee labo shan labo warbixin ayaannu arrintaas idinka haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka dhegaystayaal waxaa ka mid ah saddex nin oo soomaaliya oo ku jira xabsi ku yaala magaalada new york ee dalka maraykanka oo qirtay demiga loo haysta oo ina ah inay taageereen ururka al-shabaab waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee tartanka ciyaaraha horyaalada kubadda cagta ee yurub oo meel xasaasiya maraya marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in wadahadallo uu ku tilmaamay kuwo xaqiiqada ku salaysan uu la yeeshay madaxweynaha dalka rushiya valadimir putin kerry ayaa sidaasi ka sheegay shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen isaga iyo dhiggiisa dalka rushiya sergey lafrof john kerry ayaa tilmaamay in madaxweynaha rushiya ay ka wada hadleen arrimaha ukraine suuriya iyo weliba iiraan waxaana uu xusay in ahamiyadda ay leedahay labada dhinac ay yeeshaan wada shaqayn joogto ah kerry ayaa tilmaamay in wadahadaladani ay ku soo beegmeen xilli xasaasi ah waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay in labada dhinac ay si joogto ah u wada hadlaan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ka hor intaanu la kulmin madaxweyne putin waxa uu muddo afar saacadood ah wadahadal la lahaa dhiggiisa dalka rushiya sergey lafrof asirdoonka dowladda kuuriyada koonfureed ayaa soo tabinaya in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu dilay wasiirkiisi gaashaandhigga arrintan ayaa timid sida sirdoonka kuuriyada koonfureed ay sheegeen kadib markii uu wasiirku seexday ama ay hurda la tagtay xilli ay ciidamada dalkaasi dhoolatul samaynayeen wakaaladda wararka kuuriyada koonfureed ee yonhab ayaa sheegtay in sarkaal ka tirsan sirdoonka uu sheegay in wasiirka gaashaandhigga kuuriyada waqooyi hong yonjo la dilay iyadoo lagu toogtay gantaalada lidka diyaaradaha sirdoonka ayaa sheegay in boqolaal dadweyne ah ay daawanayeen dilka wasiirka oo la dilay soddonkii bishii abriil ee sanadkan warka ayaa waxaa shaaca ka qaaday ku-xigeenka taliyaha sirdoonka kuuriyada koonfureed oo la hadlaya guddiga ka tirsan baarlamaanka kuuriyada koonfureed hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa mas-uulkan ku eedeeyey ixtiraam darro taasoo keenta in xukun dil ah lagu fuliyo wararka ayaa sidoo kale sheegaya inay jirtay xurguf hore u dhexaysay wasiirka iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo ah nin dhallinyaro ah
dalka yemen waxaa ka hirgashay xabad joojin lagu saleeyay dhinaca arrimaha bini'aadanimada xabad joojintan ayaa u ogolaanaysa qaramada midoobay in dadweynaha dalkaasi ku nool ay gaarsiiso gargaar bini'aadanimo oo si aada ay dadku ugu baahan yihiin xabad joojintan ayaa hirgashay habeenkii xalay ahaa iyada oo ilaa saacadihii dambe ay dagaalamayeen jabhadda xuutiyiinta ah iyo isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo afhayeenka isbahaysiga sacuudiga axmed al casiiri ayaa sheegay in ciidamada sacuudigu ay dhinaca hawada sare kala soconayaan dhaqdhaqaaqa jabadda xuutiyiinta inta ay xabajoojintu socoto casiiri ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee faransiiska e f b inay diyaar u yihiin tallaabo kasta oo ka timaada dhinaca jabhadda xuutiyiinta sidoo kale jabhadda xuutiyiinta ayaa sheegay in iyaguna ay ka jawaabi doonaan tallaabo kasta oo ka dhan ah xabajoojinta la dhaqangeliyey subax wanaagsan mar kale dhegeystayaaalkaad welina kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidanka qaranka soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmiya u dahfuray howlgallada guddiga cusub ee iskudhafka ciidamada xoogga dalka madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabada isku dhafka ciidamada qaranku ay muhiim u tahay horumarinta awoodda iyo tayeynta ciidamada haddaba si aanu faahfaahin uga helno munaasabadaasi loogu talagalay arrintan ayaa waxaa goo dhoweed khadka telefoon kula xidhiidhay daa'uud aweys oo ah afhayeenka madaxweynaha soomaaliya munaasabadani waxay ahayd daahfurka guddiga isku dhafka ciidamada qaranka soomaaliya waa guddi loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan sidii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay dib ugula soo noqon lahaayeen ahsaantoodii qaran maadaama wadanka uu soo maray colaado iyo dhibaatooyin ayaa waxaa lisla gartay in dib u dhiska soomaaliya qeyb ahaan ay noqoto in ciidamada laisku dhafo ciidamada qarankana ay noqdaan kuwa afkaan qaran leh oo suuro gelin karta in ciidamadaasi ay ka holgeli karaan dhammaan qeybaha kala duwan ee dalka soomaaliya iyadan loo eegeynin heer gobol halka uu kasoo jeediyo wax lamid ah ayna noqdaan ciidan qaranka u adeega marka madaxweynaha kaasi ayuu daah furaya oo guddigaasi holihiisa ayaa rasmi ahaan u bilaabanaya maxay yihiin marka arrimaha uu madaxweynuhu munaasabadaasi ka sheegay madaxweynuhu waxa uu sheegay in shan iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan oo qaarkood aada u adkaayeen islamarkaana haatan la doonayo in kalsoonidii shacabka dib loo soo celiyo si taasi loo suurageliyana ay jiraan qodobo muhiim ah oo la doonayo in la hirgeliyo qodobadaasna mid kamid a amaba tan ugu weyn ay tahay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay noqdaan ciidamo qaran oo hal hoggaan leh hal dhinac wax u wada islamarkaana qeyb ka qaata dagaalka lagula jiro kooxaha nabadda diidan iyo in dalka la xasiliyo waxaa kaloo madaxweynuhu uu sheegay in soomaaliya oo haatan isku diyaarinaysa amaba sanadka dambe ay doonaysa in dalka doorashooyin ay ka dhacaan ay ciidamada howlahoodu muhiim yihiin islamar ahaantana barnaamijyada dhinaca amniga ka sokow ay jiraan barnaamijyo kale oo siyaasadeeda wadanka ka hirgelaya marka barnaamijyadani barbar socda ee dhinaca dhinaca isku dhafka ciidamada iyo weliba barnaamijyada kale dhinaca dhaqaalaha ay yihiin kuwo muhiim ah in ugu dambeyntii soomaaliya ay noqoto dal hanaanka federaalka uu ka hirgalo isla markaana shacabkiisu ay si xasiloon wadanka ugu nool yihiin isku dhafka ciidamadu maxay ka bedeli kartaa xaaladda ciidamada qaranka ee soomaaliya haatan ku sugan yihiin barnaamijkan la xiriira isku dhafka ciidamada waxaa loogu talagalay inuu wax ka bedelo muuqaalka ciidamada xooga dalka ee haatan jira markii dalka uu burburka galay waxaa dhacday in ciidamadu ay kala yaaceen amaba ay inta badan ku koobnaayeen gobolada ay kasoo jeedaan marka si looga hortago in dhibaatooyinkii hore wadanka uga dhacay dib usoo noqdaan waxaa lakala gartay in tallaabada ugu horeysa la qabtaa ay noqoto in ciidamada laisku dhafo marka ciidamada laisku dhafana waad garan kartaa waxa ay yeelanayaan askaantoodii qaran ee hore waxaa ciidamadu awood u yeelan doonaan in ay ka howlgalaan qeybo badan oo dalka kamid ah amaba qeybo kala duwan iyadoon loo eegin gobolka ay kasoo jeedaan amaba halka ay siyaasad ahaan taageersan yihiin marka taasi waa mid kamida qodobada muhiimka u ah in dib loo dhiso hay-adihii dawligaha ee soomaaliya iyadoo lagu guda jiro in la dhiso soomaaliya cusub oo ah hanaan federaal leh ciidamo qaran leh balse ay jiri doonaan ciidamo kale sida booliska oo iyagoo laba heer kala noqon doona oo gaari doonaa heer federaal ah iyo heer gobol marka barnaamijyadaasi dhinaca amniga lagu sugayo ayay qeyb ka tahay barnaamijkan isku dhafka ciidamada waxaana taageeraya beesha caalamka iyadoo dowladda soomaaliya sida ula shaqeynayo
afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daawud aweys oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho goordhaweyd ugu warramay halkaad kala socoteenna waa v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaare ayaa ku baaqay in gacanta dowladda lagu soo celiyo furaha dalka furaha dalku galka ee dhinaca isgaarsiinta soomaaliya ee ah labo shan labo waxaana uu ugu baaqay shirkadaha isgaarsiinta inay kordhiyaan kaalinta ay ka qaadanayaan horumarinta dalka haddaba si aan wax badan uga ogaano ahmiyadda furaha dalkugalka ee isgaarsiinta iyo siyaabaha markaasi hortaagan inay dowladda dhexe maamusho waxaa warbixin arintaasi ku eegaya xuseen barre aadan oo stuudiyaha hadda igu weheliya gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ka hadlay kulan howleed uu la yeeshay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ayaa golaha xukuumadda soomaaliya waxa uu ka dalbaday inay gacanta dowladda dib ugu soo ceshaan furaha telefoonada soomaaliya ee labo shan labo arrimaha kale hoostaa ka xariiqayo in badan ay soo gaartay waxa weeyaan numberkan soomaaliya loo yaqaan laba shan labo waa inuu gacanteena kusoo noqdaa ha noqoto birito ha noqoto shan bilood laakiin hawshiisi hadda in la bilaabo hawshiisi in la bilaabo hadday socoto la sii wada la dedejiyo laba shan labo suuq warwareegaya caalamka warwareegaya ma ogolin marka taa waxa weeyaan arrintaasi degdeg inay u timaado iyo halkan lagu control gatewayga aad tidhaahdaan in aad labadaas bala keen waayo dowladnimadii baa taa ku jirta gudoomiyaha ayaa dhinaca kalena waxa uu u mahadnaqay shirkadaha telefoonada isagoo ku booriyey inay ka qayb qaataan horumarinta dalka milkiilayaasha shirkadaha laftirkooda waxaan aaminsanahay inay yihiin dad aqoon leh muslimiin ah xaq walba qof walba wuxuu leeyahay uu bixiyo xaq loogu leeyahay kelmadda canshuur af soomaaliga waxay noqotay kelmad canaad soomaaliga dhabtaa canshuurta waxaa layidhaha dhaqan dhowrtaa layidhaha dhaqankay dhowrta marka haddii dhaqan dhowrtadaasi la bixiyo iyagana xoolahooda xalaal iyo baraka u noqonayaan annakana adeeggii baan helaynaa waxaan la rabo la raadinaya halla keena la leeyahay waa adeeggii loo qaban lahaa shacbiga furaha telefoonada ee soomaaliya oo ah nambarka labo shan labo ayaa muddo badan ka maqnaa gacanta xukuumadda haddaba si aanu faahfaahin uga helno ahamiyadda furaha telefoonada ee soomaaliya waxaanu arrintaasi wax ka weydiinay liibaan cabdulaahi cigaal oo ku takhasusay war isgaarsiinta waxna ka dhiga jaamacadda george mason ee dalkani maraykanka gudoomiyaha baarlamaanka maadaama uu ka hadlay arrinta two fast two waa waxa weeye waa country code waddan kastaba wuxuu leeyahay number u gooni ah oo kala haga telecommunicationka kala haga markaad telefon dirayso ku haga waddanka specific uu leeyahay taasi waxay ku dhuntay oo gacantii aysan ugu soo noqon dowladda dhexe dowladdii hore markii ay burburtay waxaanu lahaan jirnay intaysan burburin wax la yidhaahdo p s d n oo boostada iyo isgaarsiintu ay maamuli jireen waxa weeye waa system switch yaalay oo xagga xiriirka dhulka un baan lahayn markaa hawada maanan u gudbin burburkaas markuu yimid waxaa dhashay teleefanadan gacmaha loo isticmaalayo systemkii hore u jiray oo dowladda ay qabtayna waa burburay meeshu ka ka baxay systemkaas marka wuxuu waagaa haddii la badbaadin lahaa awoodi lahaa in ay teleefanadan hawada furmay oo mobilka ah inay halkaa kusoo wada dhacaan dowladduna halkaa ka maamuli lahayd maadaama systemkii uu burburay waxay noqotay marka in la isticmaalo shirkad kastaba inay u isticmaasho goonideeda area code two five two wixii intaa ka dambeeya prefex baa la yidhahdaa shirkad kastaba waxay la baxday number gooni ah bay u samaysteen arrinta isweydiinta mudan ayaa ah maxaa ka hortaagan in dowladda soomaaliya ay dib ula soo wareegto furaha dalkugalka ee soomaaliya waxaan ognahay in xeerka isgaarsiinta sanadkii dhowaa ee aan soo dhaafnay labadii kun iyo afar iyo tobankii golaha wasiirada ay ansixiyeen laakiin weli uu la yaallo baarlamaanka wasaaradda boostada iyo isgaarsiintu waxba kama qaban kardho mana maamuli karto two five two iyo wixii ka dambeeya iyo licenska la bixinayo shatiyada la bixinayo haddaysan marnaba si sharciyeysan baarlamaanka aysan u aqbalin xeerkaas aysan u gudbin hadda siaan hore kugu sheega waxa weeye mar haddii meeshii ay dowladdii dhexda ka baxay oo muddo saa loo soo noolaa cid ay ka codsanhayaan licenska ay isticmaalhayaan ama hirka ay isticmaalhayaan markaas ay ku program garaynhayaan raadiyaha ay isticmaalhayaan oo oo teleefanada u ogolaanhaya inuu xiriirka sameeyo waxa weeye ayagaa soo samaysanaya wax dowlad markaa jirtay oo amaba awood u lahayd inay ku kontroosho ama ku ku kala hagto hirarka kala duwan ay isticmaalhayaan ma jirin dowladdu gadaal bay ka dhalatay transitional government baan soo marnay aqoontii baa dhexda ka baxday marka hadda waxay noqotay in shirkaduhu maadaama ay yihiin shirkado runtii kobcinta dhaqaalaha soomaaliya marka la yidhaahdo door weyn bay kaga jiraan doorka labaad bay kaga jiraan highest foreign exchange wadanka soo gala hadday noqoto xawaaladaha ayagay soo maraan hadday noqoto diilalka lagu bixiyo lacagaha maaragtay amaba dhigaal marka la yidhaahdo hadda bangi dhexe oo inta badan ama banki dowladda leedahay oo inta badan la dhigan karo lacag deposit ah ma jiro teleefanada wax lasoo gudbiyaa marka waxyaaba badan oo casri ayay fududeeyeen wayna soo kordhiyeen door weynna waxay ka cayaareen dhaqaalaha iyo kobcinta soomaaliya marka waxaa la doonayaa waxa weeye dowladdu in ay si tartiib oo xeeladaysan iyadoo la kaashanaysa shirkadahaas inay tartiib ugala wareegto khubarada dhaqaalaha iyo warisgaarsiinta ayaa tilmaamaya in dowladda soomaaliya uu dakhli badan uu kaga lumo maqnaanshiyaha furaha dalka haddaba si aanu arrintaasi wax uga ogaano baaxadda ay leedahay iyo dakhliga ka soo bixi kara waxaan mar kale arrintaasi wax ka weydiiyey brofesor liibaan cabdulaahi cigaal waxaa taas fududeyn kara marka xeerka isgaarsiinta baarlamaanka uu ansixiyo maxalka maxay dakhliga kasoo geli kara maxaa kamid ah waxaa kasoo geli kara shatiyada ay bixinayso waxaa kasoo geli kara hirka markaa aalada ay isticmaalayso raadiyaha uu isticmaalayo kambanigu markaa shirkada isgaarsiinta isticmaalayso waxaa kasoo gelahaya waxa weye maamulka wasaaradda ay u qabanayso shirkadaha waxaa kasoo gelahaya waxa weeye dhaqaalaha international calls la sameynayo ama dibadda marka loo dirahayo ama gudaha uu kusoo dhacaya waxaa soo baxaya oo kale corporate tax wax la yidhaahdo shirkaduhu gooni ay u bixinhayaan ayadoo la raad raacahayo faa'iidada kasoo gasha waxaa kaloo soo raacahaya taawarada ay isticmaalahayaan dhulka ay isticmaalahayaan hadduusan uusan lease line ahayn oo shaksi uusan lahayn amaba ayaga aysan lahayn oo sike ijaarane markaa dawladda iskale ijaarkaas waa inay bixiyaan waxaa kamid a waxa weeye shirkadaha hadda jira iyaga dhexdood ma wada hadli karaan oo shirkad shirkada kale inay wacdo xoogaa waxaad maraysaa hal iyo laba shirkadood mooye inta badan ma wici karaan taasina waxaa xanibahaya waxa weeye waxay wataan sim cards oo kala duwan taasi waxay soo yareynaysaa haddii dawladda maanta ay la wareegto systemkaas ay dhisto isku xira teleefanada halkaasi waxay tiro koobka ogaan karnaa inta telefoon oo baxay inta telefoon oo soo galay shirkadahaas ay u wada xiriiraan dibadda telefoon ka imaanahaya ka dibadda loo dirahayo intaba hadda lama ogaan karo waxa soo gala shirkad kastaba si gooni ah bay waxayna u xisaabtan tahay laakiin hadda soomaaliya overall marka la yidhaahdo tirokoobkii ayaan sanadkii dhawaa soo baxay waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo laba iyo toban milyan iyo dhowr boqol oo saddex boqol oo kun oo qof inay tirokoobka soomaalidu tahay waxaa la yidhahdaa boqolkiiba konton iyo shan ugu yaraa populationka toban iyo laba milyan soomaaliya markay tahay boqolkiiba shan iyo konton dadku waxay isticmaalaan teleefanada waad garan kartaa dakhliga kasoo geli kara bishii waxaa lagu qiyaasaa waxa weeye sideed ilaa iyo toban dollar ugu yaraan shaksiga inuu isticmaalo marka halkaa markaad xisaabta israacayso lacag badan baa meeshaas ku jidha oo dowladda ay runtii ka faa'iidi kardha ugu dambayntii waxaa xusid mudan in in kasta oo soomaaliya muddo badan ay dagaalla ka jireen haddana ay ka mid tahay dalalka qaaradda afrika ugu horreeya dhinaca isgaarsiinta casriga ah gaar ahaan telefoonada gacanta lagu qaato
waa tahay dhegeystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay furaha dalkugalka soomaaliya oo dowladdu ay dalbatay in dib gacanteeda loogu soo celiyo oo warbixin ka hadlaysa xuseen barre aadan uu noo soo diyaariyey halkana inooga soo jeedinayay waa tahay mar kale subax wanaagsan saddex nin oo soomaali oo ku jira xabsi ku yaala magaalada new york ee dalkan maraykanka ayaa qirtay dembiga loo haysto ah inay taageereen ururka al-shabaab kuwaasoo sanadkii labadii kun iyo labayo tobankii laga soo qabtay iridda ama iyagoo markaasi jooga dalka jabuuti oo markaasi la sheegay inay doonayeen inay ururka al-shabaab ay ku biiraan oo ay ka qayb qaataan haddaba cabdiwaaxid sheekh cismaan oo bare ka ah jaamacadda magaalada minnesoro ayaan weydiiyey qiraalka raggan waxa uu ka dhigan yahay iyo xukunka ay wajihi karaan haddii dembiga lagu helo
wafalcam walaal adiga iyo dhegaystayaashaadaba nimankan waa wiilal soomaaliyeed lasoo taagay maxkamad ku taala gobolka new york waxaanay runtii qirteen inay ku lug leeyihiin taageerada ururo argagixiso oo ka jira soomaaliya gaar ahaan ururka al-shabaab marka taas oo ahayd arrin marka horeba ayada darteed lagu soo xiray oo maaragtay lagu soo eedeeyey inay ka mid yihiin ururkaasi al-shabaab waan gartay marka muxuu qiraalkoodu ka dhigan yahay marka qiraalkoodu runtii wax weyn wuxuu ka dhigan yahay runtii labo arrimoodba waa uu ka dhigan yahay midda koowaad waxa uu fududaynayaa ciqaabta ku dhacaysa ayaa uu ka yaraynaya oo waxaa laga yaabi lahaa haddii inta la horgeeyo xeer beegti ama dadka juuriga loo yaqaan xukun ay ku ridaan in ilaa muddo soddon sano ilaa madaxaha ku furto inuu noqon lahaa xukunkoodu laakiin hadda qiraalkoodu maadaama ay qirteen waxa ay keenaysaa in xeer ilaaliyayaasha iyo iyo maxkamaddu ay ka fududayso ciqaabta oo laga yaabay inay ugu badnaan shan iyo toban sano lagu xukumo oo xarig ah oo runtii noqon kartaa weliba muddo intaas ka yar laakiin ugu badnaan shan iyo toban waan gartay sharciga maraykanku muxuu ka qabaa in qof aan dalka u dhalan islamarkaana dembiga lagu eedeeyey dalka dibaddiisa uu ka dhacay in markaasi gudaha maraykanka lagu maxkamadeeyo sideedaba waxa laba qodob bay u adeegsadeen xeer ilaaliyayaashu oo ay arrintaa kaga jawaabeen midda koowaad waxaa la sheegay nimankan qaar ka mid ihi inay soo saareen cajalado video ah oo ay ugu yeerayaan dad maraykanka gudihiisa jooga inay ku biiraan ururka al-shabaab marka isticmaalka internetka oo la rabo oo oo loo isticmaalo dad maraykanka gudihiisa jooga si loogu tar- loogu dhiirigeliyo inay ka mid noqdaan urur argagixiso lafteedu waxay keenaysaa oo ay awood u siinaysaa maxkamadaha dalka maraykanka inay qofka saas falkaas oo kale ku kaca ay awood u yeeshaan inay xukun ku ridaan waan taas waa kare ta koowaad ta labaad waxa weeye dadkan waa lasoo qabtay waxaana la keenay new york Een, markii jabuuti laga soo qabtay New- iyo ilaa yeman baa lasoo mariyey kadib new york baa la keenay marka dad new york jooga weeyi oo eh, macnaha si ay kusoo galeenba eh, new york ba ay joogaan waan gartay En, xukunkoodu muxuu markaasi uga dhigan yahay ololaha la dagaalanka argagixisada uu maraykanku wado runtii waa guul usoo hoyeetay xeer ilaalinta iyo wasaaradda cadaaladda ee maraykanka eh, oo runtii mar walba eh, jecel inay ku guulaystaan kaysaska eh, eh, argagixisada ah ee la keeno maxkamadaha maraykanka haddiiba ay helaan qiraalla waabay uga sii weyn tahay oo sidan hadda ay qiraalkan ay heleen oo kale guul bay xaggooda uga dhigan tahay sidoo kale wiilalka soomaaliyeed laftooda waxaa laga yaabi lahaa inay sidan si u dhaantaaba aanay jirin oo laga yaabi lahaa inay waqtiyo intaa ka dheer xabsiga ku jiri lahaayeen laakiin hadda waxaad moodaa looyaradoodu inay talo fiican ay siiyeen een, haddiiba aanu qofku een, caddayn karin inuu arrintan aanu ku lug lahayn waxa u habboon inuu heshiis la galo xeer ilaalinta kadibna kan qiraalkan maanta oo kale ay sameeyaan si looga yareeyo ciqaabta waan gartay En, ma laga yaabaa in haddii inta la xukumo oo xukun lagu rido dowladda soomaaliya lagu wareejiyo en, oo layidhaha soomaaliya xabsiga ha ku qaataan maadaama aysan ahayn soomaali maraykana ama kuwa haysta deganaansha Ee, uma badna ee, run ahaantii oo een, arrinta marba haddii xukunku uu ku dhaco ee, waxa la wareegaya ee, nidaamka iyo ee, maamulka xabsiyada ee dalkan maraykanka ayaa la wareegaya ee, mana dhacda inta badan in een, dad saas oo kale ah la geeyo dalka soomaaliya s- la- waayo dalka soomaaliya laftiisa ee, weli laguma kalsoona hay-adihiisa xagga een, een, een, mataqaanaa ee, booliiska iyo kuwa asluubta Ee, sidaa awgeed u malayn maayo in dowladda soomaaliya lagu wareejin karo Ee, haddii dee wax isbedelaan oo laga yaabo in hay-adihii dowladda soomaaliya ay adkaadaan oo ay soo dhismaan oo hay-ado waaweyn oo hanan kara ee dad noocaas ay noqdaan waa laga yaabaa laakiin dembi baa laga dembiga hadda lagu soo helay waa inay jebiyeen sharciga dalka maraykanka sidaa awgeed waxaan filayaa un inay ku qaadan doonaan ciqaabtooda gudaha dalka maraykanka
waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa cabdiwaaxid sheekh cismaan oo bara ka ah jaamacadda minnesota ee gobolkaasi minnesota oo khadka telefoonka iigu waramayey
subax wanaagsan markale dhegeystayaakaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a xubnaha aqalka sare ee senatarada maraykanka ayaa codbixin laga qaaday ku diiday meelmarinta hindisa sharciyeedka ganacsiga kaasi oo maamulka madaxweyne obama uu taageerayay lana horkeenay senatarada si ay u meelmariyaan wariyaha v o eda michael bowman ayaa warbixintan soo diray waxaana inoo faahfaahinaya cabdiraxmaan xuseen fure I enter a motion to reconsider the vote.
hindisa sharciyeedkan ayaa ah mid ay ku jiraan labiyo toban dal oo ku yaala bacific kaasoo ay wadaagi doonaan ganacsi xura uu ka turjumaya danaha qaranka iyadoo hindisahan lagu magacaabo fastitrack uu ku guuldaraystay inuu helo codadkii uu ku meel mari lahaa kadib markii codbixin ay u qaadeen senatarada maraykanku inta badan senatarada xisbiga dimuqraadiga ayaa u codeeyey inay senadka ka hor istaagaan walaaca ay qabaan mas-uuliyiinta ganacsiga ee qaba inuusan hindisahani ka hadal baahida ay qabaan shaqaalaha maraykanka ee dalka dibaddiisa ka shaqeeya awoodda cusub ee lacagta shiinaha iyo dhaqangelinta dhaqdhaqaaqa ganacsiga senator george schumer oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay We're not going to send American workers out on their own to navigate the uma choppy dirayno shaqaalaha maraykanka inay keligood sahan ahaan u maraan badaha halista iyagoo raadinaya ganacsi aan difaac lahayn mana xoojin kartid heshiis ganacsi haddii aad foornadaada uga tagto raashin yacyacood ah ama aan bislayn taasoo la mid ah in xagga dambe looga tago sharciyada xoojinaya ganacsiga senatarada ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee taageersan ganacsiga xorta ah ayaa ku doodaya in dhammaan waxyaabaha walaaca laga qabo laga doodi karo marka aqalka sanadku uu dooda bilaabo senator oren harge oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga The question for today is not how this debate will proceed, but whether it will su-aasha proceed maanta ma aha sida doodu u socoto laakiin waa inay dhammaan socon doonto senator oren harge ayaa sidoo kale sheegay If we want our farmers, our ranchers, manufacturers, and entrepreneurs to be able to compete in the world marketplace, haddii aynu doonayno in beeralaydeenna xoolodhaqatadeenna wax soo saarka warshadaheenna iyo aas-aasayaasha ganacsigeennu ay loolan la galaan dadka kale ee ay ku baratamayaan suuqyada caalamka waxaynu u baahannahay inaynu meesha ka saarno caqabadaha hortaagan hanaanka waxdhoofinta ee maraykanka dulucda muranka hindisa sharciyeedkan ayaa ah hanaanka mustaqbalka ee ganacsiga xorta ah ee labiyo tobanka dal iyadoo haddii la meelmariya tani ay noqon doonto guul weyna u soo hoyatay madaxweyne barack obama diidmada hindisa sharciyeedkan ayaa waxaa ku jira qareeno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne obama uu ka tirsan yahay balse waxaa taageersan hogaamiyaha aqlabiyadda senatka senator mich mcconnell oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo ka mid ah senatarada sida xoogan u taageersan hindisa sharciyeedka ganacsiga xorta ah If we care about preserving and extending American leadership in the 21st century, then we haddii aynu doonayno in aynu dhowrno oo aynu ballaarino hoggaanka maraykanka ee qarniga koob iyo labaatanaad waa inaynaan shiinaha ku wareejin gobollada firfircoon ee dhaqaalaha adduunka saamaynta dhaqaalaha shaqooyinka dalka maraykanka ayaa ah mid dhalisay dood badan sida uu sheegaya senator richard durbin oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga waa mid muhiim u ah dhaqaalaha maraykanka laakiin marka aad geyso magaaladaada aanad la kulanto dadka aad matalayso waxaa jira dareeno xoogan oo kala duwan oo ku saabsan dhaqaalaha mas-uuliyiinta taageersan in sare loo qaado ganacsiga ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwo aan salka dhulka dhigi doonin ilaa iyo inta ay ka hubinayaan in la helo wax fududeeya hanaanka sare loogu qaadaya dhaqaalaha ganacsiga maraykanka isla markaana la meel marinayo
warbixintii waryaha v o eda michael bowman waxaana la socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen fure haatanna aynu eegno dhinaca horyaalada ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda yurub oo meel xasaasiya maraya waxaa warbixin inooga haya ama inoo faahfaahinaya cabdiraxmaan xuseen furo stuudiyaha ugu heliya mahadsanid xusenow ciyaaruhu waxay marayaan meel xasaasiya barcelona iyo bayer munich ayaa xalay wada ciyaaray Eh, laakiin inkastoy badisay bayer munich haddana saas ayay saaxiib ku hadhay oo barcelona ayaa soo baxday finalkay fadhisaa waxaa iyadana caawa la filayaa inay ciyaari dhex marto yuventus iyo real madrid oo hore usoo wada ciyaaray labadooda kooxdii soo baxda ayaa finalka ugu tegi doonta barcelona marka een, xuseenow ciyaarta ugu macaan ee la leeyahay haddii ay dhacdo inay macaanaan doonto waa haddii labada Spain ay isku soo baxaan oo la yidhaahda ciyaarta El Clasico waa Barcelona iyo Real Madrid hadday isku soo baxaan inkastoo loo baahan yahay dee Real inay ca- inay caawa ku badiso laba iyo eber oo markii guriga ay tagtay Juventus markaasi laga soo badiyey hal laba iyo hal marka ciyaartaasaa la sugayaa bal waxaynu sugi doonaa anigii adiga iyo daawadayaasha iyo taageerayaasha labada kooxoodba waxaa ka soo baxa real madrid iyo juventus ciyaartooda caawa waa tahay dhegeystayaal haatana gabagabadiiba idaacaddeen aan soo gaarhnay aynu idinku nasino codkii fanaankii xasan aadan iyo heeskiisii xayaat
abarnabadka shiida dhulkooda maxkuyorura dhinaxdii u hoortay oobada ka maydha abarnabadka shiida dhulkooda maxkuyorura u hoortay oobada ka maydha
codkaasi macaan ee xasanada samatar ayaa ugu dambeeyey idaacadeedii subaxnimo oo anigoo cabdiraxmaan xuseen furaah iyo xuseen barre idinloo socodsiinaya intaan galabta kulmayna sidaas iyo nabadgelyo
quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoolaa dharaan sidaatay dhugashaad ku roonjay dharaan waalam sidaatay dhugashaad ku roonjay ilowyahanka gidahay inta loogu dowgalay dureeri cashaqay dacdaygu ka maray bal waxaan ku dhaabsado This program has come to you from the Voice of America, Washington.